إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaa dib loo furay suuqii ugu weynaa ee magaalada hargeysa oo uu dab xoogan baabi'iyey mid ka mid ah madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka haddana ka mid ah mucaaradka ayaa eedeemo culus u jeediyey xasan sheekh taliyaha ciidamada taraafikada maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in gaarigii lagu arko meel aan siidkiisa ahayn laga qaadi doono ganax lacageed oo dhan toddobaatan dollar waxaa dalka masar ka dhacday geeri naxdin leh kadib markii qoys soomaaliyeed oo lix ruux ka kooban ay mar keliya dhinteen madaxweynaha kenya ayaa xaqiijiyey inay kulan foolkafool ah ay yeelan doonaan xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya kanaalka alkataab al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan qaybta labiyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa dib loo furay suuqii ugu weynaa ee magaalada hargeysa oo uu dab xoogan baabi'iyey cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahinaya xafladda ka dhacday magaalada hargeysa ayaa waxaa dib loogu daafuray suuqa ugu weyn ee hargeysa oo ah suuqa waaheen kaas oo bishii abril ee laba kun labaiyo labaatanka ku basbeelay dab xoogan oo ka kacay suuqaas suuqa waaheen oo ku fadhiya masaafo dhan shan kilomitir ayaa haatan dib loo furay iyadoona laga dhisay lix boqol afartan iyo afar meheradood oo ganacsi ah oo qaab casri ah loo dhisay dib u daahfurka suuqa ayaa timid kadib markii ay iska kaashadeen ganacsatada waaweyn ee magaalada hargeysa iyo guud ahaan dadka ku dhaqan magaalada kuwaas oo isku tashi sameeyey qaar ka mid ah ganacsatada waaweyn ee magaalada hargeysa oo ka hadlay xafladda ayaa ka warbixiyey suuqa ay dib u fureen waxa weeyaan suuqa ugu quruxda badan uguna ballaadhan ee ganacsi ee geeska afrika waa alxamdulilah suuqani wuxuu ka kooban yahay afar iyo labaatan sakadood oo gaar loo leeyahay oo ka kooban lix boqol iyo afar iyo afartan albaab ama meheradood wuxuu leeyahay laba-iyo toban waddo oo ku wareegsan moolkiinaba kaasoo u socdaa ilaahay subxaana wa tacaala waynugu mahadinaynaa haddii erey qura la islaaha ku soo koobana suuqani mucjisadiisu waa iskaashiga iyo niyadda wanaagsan midhaheeda ilaa miskiinka u hooseeya keeriyoonaha ayaa ka qayb qaatay anigu waxaan ahaa xogeeyaha guddida ganacsatada iyo culimmada waxaannu fadhiisan jirnay tiifiyada toban toban kunoo laanaa naloo soo diri jir dhowr iyo toban milyan ayaa akoonkii aannu maamulaynay ku soo dhacay ilaahay mahaddii ilaa maanta lacagtii waannu haynaa suuqan oo xirnaa muddo ku siman laba sano iyo dhowr bilood ayaa haatan dib u howlgeli doona waxaana hantida ku ba'day dabkaasi lagu qiyaasay ku dhowaad laba bilyan oo doolarka maraykanka ah taas oo ay lahaayeen guud ahaan ganacsatadii soomaaliyeed ee suuqaasi ku ganacsan jirtay mid ka mid ah madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka haddana ka mid ah mucaaradka ayaa eedeemo culus u jeediyey xasan sheekh warkani mubaarak cumar ayaa faahfaahinaya shariif sheekh axmed oo ah madaxweynihii hore ee dowladda federaalka kana mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ayaa shir jireed uu ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah isagoona eedeemo kala duwan u jeediyey xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka shariif ayaa ugu horeyn waxa uu tilmaamay in xasan sheekh uu doonayo muddo korarsi suuragalna aysan ahayn in uu qabto doorasho qof i cod ah xaggee doorasho qof iyo coda ka dhexaysa su-aashu waa taas ilaan sanduuqa doorashada waxaa la rabaa in la geeyo meel walbo mase magaalada muqdisho wasaaradda waxbarashada ardayda ee mucallimiinta kuwaasaa loo qabana warkana soo gaaraya waa kaas taasi doorasho maaha dadku dhahaaya waxaan rabnaa doorasho toosa iyo doorasho qof iyo coda oo haddana la dhuumanayo la cararayo doorashadii oo haddana rabaa inay dadka ku eedeeyaan doorasho qof iyo codaha la diidan yahay doorasho qof iyo coda waa la ogol yahay miiska keena aan aragno dal laga shaqaynayo in la dimuqraadiyeeyo oo axsaabtiisii la yidhi saddex xisbiyaa lagu soo koobaa oo ujeeddaduna ay tahay hal xisbi iyo laba xisbi oo laba oo xisbigaas farax ka ah in la samaysto oo lagu babo doorashooyinka arrimahaas arrimo fiican ma aha sidoo kale mar uu soo hadal qaaday xiisada ka dhex aloosan dowladda federaalk iyo maamulka labaxa jubbaland ayuu sheegay inay duulaan yihiin ciidamadii ay dowladda federaalka geysay deegaanka reeskamboyn ee gobolka jubbada hoose waarankii axmed midoobe loo jaray uu yahay mid sharci darro ah islamarkaana uu axmed midoobe yahay hogaamiyaha maamulka labaxa jubbaland doorashadii uu magaalada kismaayo uu ku qabsay ay tahay mid saxan waxaan wada ognahay ciidanka hadda la geeyey jubbaland basro waxaa jooga shabaab Eh, waxaan u malaynayaa meelo ka dhow way joogaan in meeshaas ciidan loo daabulo waa iska gara kartiin inaysan ku dhisnayn aragti dowladnimo iyo aragti nadiifa iyo aragti fiyow inaysan ku dhisnayn maxay abuurtay waxay abuurtay meeshii ciladii soomaalidu ay lahaayeen ee qabyaaladda inay dib u soo noolaato qabyaalad iyo dowlad meel isnama galaan marka maanta inuu gar leeyahay mid wakhtigiisa dhammaaday ee aan doorasho gelin oo uu gar daran yahay mid doorasho qabsaday runtii waa xisaab cusub oo aanan hore u arkin haddii maanta maamul goboleed aad tidhaahdaa lasoo xiro oo waaran u jirto oo ciidan u dirto maxaa dhacaya ii sheegi kara waxaa dhacaya in laysdilo wax kaloo dhici kara ma jira marka in laysdilo guusha ka imaanaysa maxay tahay qofkii doorasho qabsaday waa qabsaday halkaasay ku dhan tahay waxaa la rabaa kii aana qabsan in la yidhaa qabso shariif ayaa ah mucaaradka u weynaa xasan sheekh ee kula looloomaya xilka madaxtinimo ee dalka isagoo marar badan dhaliilo kala duwan u jeediyey xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka taliyaha ciidamada taraafikada maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in gaarigii lagu arko meel aan seedkiisa ahayn laga qaadi doono ganax lacageed oo dhan toddobaatan doolar sida warkaani uu ku faahfaahinayo cabdalla mukhtaar taliyaha ciidamada taraafikada maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho saciid baryare ayaa sheegay in gaarigii lagu arko meel aan seedkiisa ahayn laga qaadi doono ganaax lacageed oo dhan toddobaatan dollar ninkan oo kormeer ku maray qaar ka mid ah waddooyinka muqdisho ayaa furayaasha ka qaatay bajaajley badan oo ka xamaasha muqdisho isagoo hadalkiisa sii wata taliyaha taraafikada ayaa xusay in qofkii lagu arko seed qaldan laga qaadayo lacag intan ka badan sida uu hoosta ka xariiqay haddaba waa kan taliyaha oo u goondinaya dhalinyaro aad u badan oo ah bajaajleyda ku shaqaysata magaalada caasimadda ah ee muqdisho xafiiskan waxaan joogaa toddoba bilood lix bilaan jooga lix bil adam haddii la idin wado oo xafiiskii laydin geeyo oo waddo qaldan waa toddobaatan doolar laydin ganaax ma ka bixi kartaan yaa ma ka bixi kartiin qofkii loogu yimaado seed aan seedkiisa ahayn mas-uuliyadda saa qaadanayo waxaa idiin sheegaa maanta telefishinkaas waxaan uu soo qaata waa awareness dhammaan magaalada muqdisho wax wada xaajooda ah kama gelaayo gaadiid ku socdo waddo aan ahayn waddadiisa oo xaq intiinay maanteed ku bilaabanay intiina idinku dhacee ganaaxna waa soconaa wax wada hadal aan ka helaayana ma jirto wax wada halah hadal ah aan ka gelaya ma jirto bajaajleyda muqdisho ayaa maalin kasta waxaa loola yimaadaa mashruuc dhaqaale looga uruursanayo oo ay wataan saraakiisha dowladda federaalka tallaabooyinkan cadaadiska ah ayaana sabab u noqday in dhalinyaro badan ay tahriibaan baddana ku dhammaadaan waxaa dalka masar ka dhacday geeri naxdin leh kadib markii qoys soomaaliyeed oo lix ruux ka kooban ay mar keliya dhinteen farxaan cali ayaa faahfaahinaya innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allaha u naxariistee waxaa dalka masar ka dhacday geeri naxdin leh kadib markii qoys soomaaliyeed oo lix ruux ka kooban ay mar keliya dhinteen dhacdadan ayaa ka dhacday magaalada alqaahira ee caasimadda dalka masar waxaana dadka dhintay ay ahaayeen hooyo carruurteeda aabbaha qoyska iyo aabbaha dhalay hooyada mid ka mid a ehelada marxuumiintan ayaa ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen waxay wuxu dhaceen wiilkan nina walaalnay oo halkan dhakhtar loo keenay waxaa hayey inaanu dhalay iyo inantiisa iyo laba ciyaala dhashay iyo ninka inantiisa qaba ma garata habeenkii markay seexdeen wax hadala waan ka weynay khad kuma jiraan lambarkoodii si walba haddaan u wacdo ma dhacayo albaabka dad garacda ma furayo markaa waan shakinay adugu dadaal dheer iyo baaditoon dheer oo aanu galnay kadib akhiiran albaabkii waan jabinay lixdii qofoo maydo gurigii dhex yaalaan ugu tagay jimcihii baa cid ugu dambaysay
qoyskan ayaa dhimashadooda waxaa sababay haamanka gaaska ee cunnada lagu karsado iyadoo ilawareedyo qaar ay sheegayaan in haanta oo furan laga seexday waa kan ehelka familkan oo ka warbixinaya qaabka ay u dhinteen qoyskani sirida waxaa sababtay gaaska oo furan ayay ka seexdeen markaa dowladdu way timid si walba waa loo baadhay ilaa caafimaadkii baa yimi waxaa la sababay inay gaastaasi gurigaa ku furantay kadib gaastu markay furantay gurigay qabsataa qofka hawadii buu jiidaya jiidaya jiidaya dhammaan jirka dhiigga oo dhan bay xidhaysaa akhiiran wadnuunbaa iskaa taagayo iyo neerfaa adigaa dhintay markaa odayga iyo inanka uu soo sogow yahay labadaa qof baa yara galgashay iyo inan yar mooyaane inanta iyo inan yar bartii ay jiifeen bay ku dhinteen iyo wiilkii roonaa ee odaygu dhalay Eh, inanta iyo labada eh, carruuray dhashay waxay ka soo gureen turkiga si ay aabaheed masar ugu hayso Eh, odayga iyo inankuna wadankii bay ka yimaadeen sanooyinkii ugu dambeeyey waxaa isa soo tarayay dadka siyaabaha kala duwan ugu dhimanaya dalkan haddaba dhacdooyinka noocan ah ayaa looga baaqsan karaa in habeenkii la iska demiyo debka iyo aaladaha kale ee la isticmaalo sida korontada taa oo ay sunnada islaamku ina fartay
madaxweynaha kenya ayaa xaqiijiyey inay kulan foolkafool ah ay yeelan doonaan xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya warkani waxaa inoo haya maxamed sheekh madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya ninka lagu magacaabo abiy axmed ayaa lagu waramayaa inay yeelan doonaan kulan toos ah oo noqonaya kii ugu horeeya oo dhex mara labada mas-uul ku dhowaad hal sano madaxweynaha waddanka kenya william ruto ayaa ka sheegay shir madaxeedka bulshada bariga africa e a c oo lagu qabtay magaalada caruusha ee dalka tanzania inuu jiri doono kulan dhex mari doono isaga xasan sheekh maxamuud abiy axmed iyo madaxweynaha dalka uganda yuweri museveni between President Museveni, myself, my brother Hassan Sheikh, and the Prime Minister Abiy, we are planning to have a meeting to also reduce the tensions that currently are in the Horn of Africa. Because the security of Somalia, the stability of madaxweynaha weyn ee museveni aniga walaalkayga xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare abiy waxa aan qorshaynaynaa inaan kulan yeelano si aan sidoo kale u yareyno xiisadda haatan ka taagan geeska afrika stability of Somalia contributes significantly to the stability of our region and the environment for investors and business people and entrepreneurs to thrive.
inkastoo madaxweynaha kenya aanu sheegin wakhtiga rasmiga ah uu dhacayo kulanka haddana haddii uu dhaco waxay noqonaysaa tan iyo markii uu abiy axmed si toosa u sheegay inuu boobayo badda soomaaliya uu la kulmo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ilaa iyo haatan ma jirto wax war oo ka soo baxay abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo ku aadan wadahadalladan la rajaynayo inay dhex maraan sidaan wada ognahay xiisad adag oo in muddaha soo jiitamaysa ayaa ka dhexaysay dowladda xabashida etoobiya iyo xukuumadda villa soomaaliya oo bandiirada u siday xasan sheekh taasoo si toosa usoo shacbaxday markii muuse biixi oo ah madaxweynihii hore ee maamulka isku magacaabay somalilan abiy axmed uu la galay heshiis xaaraan ah oo labaatan mayl oo ka mid ah badda soomaaliya lagu siiyey etoobiya warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan sida warbixintan uu kusoo gudbinayo cabdiraxmaan beder kanaalka alkataab al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan qaybta labaiyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey degmada bu'aale iyo wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe
alkataib al ikhbaariya ayaa soo bandhigtay qaybta labiyo tobnaad mashruuca sika qaybinta ee sanadka kun afar boqol afartan lixdii jiriga ee xoolaha waxaana muuqaalkan si gaara loogu soo bandhigayaa sika qaybinta laga sameeyey wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe gaar ahaan degmada bu'aale waxaana muuqaalka lagu arkayaa geel tiro badan oo la siinayay dadkay ku waajibtay sakada ay ka mid yihiin fuqarada iyo masaakiinta waxaana goobta lagu qaybinaya sakada ka soo muuqanaya dad badan oo ka mid ah dad jowga la siinaya sakada muuqaalkan oo soconaya qadar sagaal daqiiqa iyo libriqsi ayaana lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sakada xoolaha looga qaybiya degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe intaa kadib waxaa bilaabanaysa qaybinta sakada xoolaha iyadoona lagu dhawaaqaya magacyada dadka la siinaya sakada ee ku jira diiwaanka waxaana yeedhinaya magacyada mid ka mid ah ragga qaybinaya sakada xoolaha magaca ugu horeeyo waxaa la dhahaa cabdiraxmaan maxamed xasan kan ku xigo waxaa la dhahaa seynab ciise cumar caasha maxamed axmed qaar ka mida dadkii la siinayay xoolaha ayaana u waramay kanaalka wararkii alkataa'ib waxayna ka warbixiyeen xoolihii la siiyey iyagoona cabiray dareenkooda una duceeyey dadkii laga soo qaaday xoolaha iyo weliba raggii soo gaarsiiyey magacayga waxaa la yidhahdaa cusmaan yuusuf cali deegaanka boale hadda waxaan joognaa meesha sakaabaadka lagu bixinayo ani maanta waxaa igu soo aaday qaalingeela igu soo aaday ilaahay inaad mujaahidiinta kor ilaahay ina su qaado oo garko ilaahay asgala filistiin ilaahay ina guul asiya yuhuud ilaahay asjibiyo waa faadumo xasan cali deegaankayguna waa deegaanka bu'aale waxaa la isiiyey oo ilaahay isiiyey neef geel ah sumi gadaalna waxaa isiiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab Een, waxaan ugu ducaynayaa ilaahay inuu gaalada ka jebiyo haddee sekadan siday ahayd baa ilaahay u qaybiyo ay u qaybiyeen marka waxaa weeye ilaahay khayr ha siiyo magacayga cabdirsaaq xasan maxamed waay waxaan deganaya degmada bu'aale Ee, waxaa maanta nala siiyey geel xarakatul shabaab mujaahidiin baana siisay ilaahay baa ku mahadsan gaaladana allaha jebiyo maanta waxaan taagannahay meesha farxad weyn baan taagannahay maanta si kastaba kanaalka wararka alkataib ayaa wuxuu muddooyinkii dambe baahinayey muuqaala taxana oo lagu soo bandhigayo mashruuca saka qaybinta xoolaha ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga iyadoona sakada laga qaybinaya inta badan deegaanada iyo degmooyinka wilaayaadka islaamiga ay gacanta ku hayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkii alfurqaan waa naga intaa